Washington, wishing you a very good weekend.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington
waa aroor jimcaha bisha februarina waa shan sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatanka waxaad naga degeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban efimada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamkaoo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somalilat com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukay iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey
qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida warar dheeraad oo aannu idinka hayno weerarro ay xalay al-shabaab ku kala qaadeen dhuusamareeb iyo deegaanka tabeelaha ee gobolka shabeellaha hoose ee kadibna ciidamada amniga ayaa ah, weerar xoogan meeshii waana ka sheeyeen ku qaaday waxaana runtii lasoo afjaray kooxihii weerarka geystoo dhan meydkoodii iyo baabuurkii ay wateen iyo qorigii ay wateen iyo dhammaan gacanta lagu haya
gobolka victoria ee dalka australia oo soomaalidu ay ku badan tahay oo muddo cudurka covid nteen la'aan ahaa ayaa hadda waxaa xanuunkaasi laga helay nin lix iyo labaatan jira
toronto oo iskuullada dib loo furayo barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha faransiiska kastek ayaa waxa uu sheegay in inkastoo cudurka faafa ee covid nteen uu weli yahay mid halisa haddana aanu u malaynaynin in dalka oo dhan mar kaleeto in la xiro ay lama huraan tahay laakiin waxa uu ku booriyey dadka in ay qaataan taxadar kasta oo lagama maarmaan ah si looga fogaado qaadista cudurkaasi intii lagu guda jiray xog waran kooban oo ku saabsanaa cudurkaasi oo ka dhacay baris ayaa kasteg waxa uu yidhi in inkasta oo heerka caabuqa faransiiska uu weli aada u sarreeyo haddana uu ka hooseeyo sidii uu ahaa bishii oktoobar waxaana uu sheegay uu dignin ku bixiyey in haddii xaaladdu ay kasii darto dowladda aanay ka fursanaynin in dalka la xidho ra-iisul wasaaraha faransiiska waxaa sidoo kaleeto uu ku dhawaaqay in dowladda ay jadwal u samayn doonto in ka badan hal milyan oo tallaal oo dheeri ah oo la dhammaystiri doono dhammaadka bisha maaj waxaana uu sheegay in faransiiska uu bilaabi doono qaadashada daawadiisa ugu horeysa ee tallaalka astarazeneca oo aan lahayn isla shuruudaha kaydinta ee qaboojiyaha ee tallaalada viser bintech iyo moderna taasi oo u ogolaanaysa saraakiisha caafimaadka in si dhaqsi ah ay u qaybiyaan tallaalka
aqalka wakiilada maraykanka ayaa khamiistii laba guddi oo ay ku jirtay ka eriyey xildhibaanad mayal adag oo taageerta madaxweynihii hore donald trump taasoo soo saartay hadallo ay ku taageerayso fikradaha shirqoolka tallaabadan oo edbin u muuqata ayaa timid dhammaadka dood toddobaadyo qaadatay oo khilaaf ka dhex abuurtay xisbiga jamhuuriga inkastoo ay boqol sagaashan iyo sagaal xildhibaan diideen haddana aqlabiyad laba boqol iyo soddon coda ayuu goluhu ku ansixiyey in gudiyada waxbarashada iyo miisaaniyadda oo ay ka mid ahayd laga cayriyo marjorie tyler green oo laga soo doorto gobolka georgia keliya koob iyo toban xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa kusoo biiray aqlabiyadda xisbiga dimuqraadiga ee cambaareeyey haweenaydan oo iyadu rumaysan fikradaha shirqoolka ee ay aaminsan yihiin dhaqdhaqaaqa kiuanan ee midigta fog kuwaasoo ku celceliya sheegashada trump ee ah inuu isagu ku guulaystay doorashadii madaxweynaha laakiin dimuqraadiyiintu ay ka dhaceen
waxaa xalay tuduleedka dhuusamareeb ka dhacay dagaal xoogan oo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiya ka tirsan al-shabaab weerarkaasi oo ku bilowday hubiyaal ay shabaab ku garaaceen magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa xigay weerar ay ku qaadeen fariisan ciidan ee dowladdu ay ku leedahay duleedka magaalada waxaana haatan degan xaaladda aaggii lagu dagaalamay wasiirka amniga ee galmudug axmed macalin fiqi ayaa weerarka xalay iyo sida xaaladdu ay hadda tahay uga warramay wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
waa mahadsantaa saaxiib saqdi dhexe caaway ayay kooxaha argagixisadaas ee soo weerareen een agaarka caasimadda galmudug een qori oo b een b nine qori la yidhaahdo oo b tenka ka weyn qoryaha madaafiicda ah ayay dhowr xabo kusoo tureen duleedka magaalada ee kadibna ciidamada amniga ayaa ah, weerar xoogan meeshii waana ka shisheeyeen ku qaaday waxaana runtii lasoo afjiray kooxihii weerarka geysta oo dhan meydkoodii iyo baabuurkii ay wateen iyo qorigii ay wateen iyo dhammaan gacanta lagu hayaa marka howlgalkaasi si wanaagsan buu usoo gabagabay khasaaraha kolley kooxaha tobanay ay ahaayeen waxaan hadda ku maqaala oo laisoo gudbinaya inkastoo xilli hore ay tahay oo hadda hal saac kasoo wareegtay xilligaas in kooxihii dhammaantood in wax dhintay iyo wax dhaawac ah ay isugu jiraan weliba dhimashadu ay u badan tahay gaadiidkii ay wateen oo halka gaari oo qooqanana iyo qorigii ina een, maaragtay la gubay isagoo burbursanayba meesha yaallo
wax khasaaraha oo ciidanka ee lasoo weeraray ee dowlad goboleedka galmudug may wax soo gaaray ma jiraan ciidanka amniga waa alxamdulilah runtii waa ay ku kadsoomeen waana caaway meydkooda iyo halaagooda meeshaas ka dhacay Een, waxayna u ahayd darsi fiican oo kooxahaas la siiyey oo qalqal ku wada soomaaliya oo dhan si guud si gaar ahna rabay inay dee news abuuraan oo caasimadda galmudug oo shirar waaweyn oo mustaqbalka soomaaliya siyaasadiisa looga arrinsanayo ay ka socotay inay news ku abuuraan bay rabeen laakiin runtii iyaga hadda news noqday
Ee, waa isbuuc muddo laba jeera oo ay isku dayaan oo haddana ee, maleeshiyada dad badan looga dilo hubna looga furto maxay ee, uga dhigan tahay ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa dowladda ee barataaraya ee ku sugan caasimadda galmudug
maya waxay ku dhigan tahay runtii dee kooxahan argagixisadu ayagu kooxa naftoodana ka naxaya maahan kooxa ay ay- ay maaragtay u qiyaasan tahay khatarta iyo iyo waxa soo gaaraya naftooda maahan keliya dee niman gafanayaala oo u dambeeya ayaa raba inay news abuurtaan oo yidhahdaan waxaan weerarnay caasimadii galmudug oo madaxdii dowladda iyo madaxdii dowlad goboleedyada ay ku shirayaan intaasay ka rabeen laakiin labada jeer ee, maalmo ka horkii ahaana meyd iyo dhaawacba meeshii waa tii ay uga tageen iyo hubkoodii iyo ay ka carareen Een, macaawana dee waa tan kooxdii weerarka geysato o dhan meesha lagu soo afjaray marka waxay uga dhigan tahay inay een, ay- ay- ay- ay argagixisada inay ay- ay darsi u noqoto inaysan kusoo fududaan ama isku dayin mar kale inay meel khatar noocaas oo kale ah oo ciidamo geesiyaal ah ay joogaan inay inta isku dayaan inay wax turturaan inay cararaan marka runtii waan u hambalyeynayaa ciidamada amniga ee galmudug ku sugan noocyadeeda kala duwan sida geesinimada leh ay uga hortageen kuwa halkan jooga iyo kuwa deegaamada frontlineka gobolka mudug ka diriraya marka dhammaan runtii een, waxay ahayd goob kastoo nimankaas argixisada la- laysaga hor yimaaday way ku jabayeen kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalin fiqi oo u warramayey wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq isla wararka al-shabaab ayaanu ku jirnaya waxaa xalay dabley hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar kontarool oo ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka tabeelaha oo ku yaala inta u dhaxaysa afgooye iyo wallaweyn khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay weerarkaasi wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kooban inoo soo diray iskoorimaadka wuxuu ka dhacay deegaanka tabeelaha oo u dhexeeya degmooyinka afguuye iyo wallaweyn oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan wuxuuna u dhexeeyey ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo kooxda al-shabaab goobjoogayaal ku sugan deegaanka tabeelaha ayaa v o a u sheegay in dagaalka u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada koonfur galbeed ay ku geeriyoodeen shan ruux oo laba ka mid ah ay shacab yihiin halka saddexda kalena ay ka mid ahaayeen dhinacyada dagaalamay sidoo kale wararka gobolka shabeellada hoose naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya in kooxda al-shabaab inta uu socday dagaalka ay gubeen laba gaari oo mid ka mida uu ahaa kuwa xamuulka qaada kaasoo siday dhuxul halka gaariga kalena uu ahaa nooca raaxada oo loo yaqaana kaaribta wararkii ugu dambeeyey ee gobolka shabeellada hoose naga soo gaarayay saacadihii ugu dambeeyey ee xalay ayaa xaqiijinaya in xaaladda deegaanka tabeelaha ay degan tahay islamarkaana ay gacanta ku hayaan deegaanka lagu dagaalamay ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya deegaanka tabeelaha oo u dhexeeya degmooyinka afguuye iyo wallaweyn waxaa fadhiisin ku leh ciidamada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a xudur
gobolka victoria ee dalka australia oo muddo ka badan bil aan laga diiwaan gelin wax kiisa oo cudurka covid -19 ah ayaa shalay waxaa laga helay wiil lix iyo labaatan jir ah oo ka mid ahaa shaqaalaha hotel ay ku karatiilaayeen ciyaartooy tenniska adduunka ah waxaana nooca ninkaas laga helay uu yahay kii u k ee dhaqsiya u faafiyey warbixintan waxaa melbourne nooga soo diray wariyaheenna ibraahim cumar baafu
melbourne iyo guud ahaan gobolkan victoria bulshada ku nool waa ay ilaabeen cudurka covid-19 hadal hayntiisa iyo halka uu jaaniyo cidhib dhigay maadaama ku dhowaad saddex bilood ay ka nasteen dhagaha bulshada laakiin waxaa jirtay cabsi dhanka dadka dibadaha ka soo laabta laga qabay inay cudurka soo celiyaan inkastoo dowladda austraaliya ay arrintaas si adag u maaraysay oo qof walba oo soo laabta ay dowladdu si qasaba ay ku karantiisho hoteello ay u asteeyeen in lagu hayo muddo afar iyo toban cisho ah haddaba kiiskan cusub ee dadka khalkhalka geliyey halkee uguu ka soo galay waa kan faarax warsame oo ka tirsan hoggaanka jaaliyadda oo ii sharxaya kiiskan cusub waxaa laga helay wiil dhalinyaro ah oo da-da lix iyo labaatanka ku jira kana shaqaynaya mid ka mid a hoteelada waaweyn ee magaaladan wuxuuna ka shaqaynaya qeybta karantiilka oo dadka dibadaha kasoo noqonaya lagu karantiilo inta laga hubsanayo in xanuunka covid nneteen-ka ay ka badqabaan oo aan dadka lagu fasixin premierka victoria dowladda victoria daniel andrews ayaa habeen hore shir deg deg ah qabtay markii la sheegay in qofkan qof xanuunkan laga helay wuxuuna dadka u sheegay in aysan cabsan oo hal qof oo keliya laga helay nooca cusub ee aadka u faafa ee u k strainka loo yaqaan faaraxow mar haddii qof gudaha ku jiray laga helay cudurka dowladda victoria maxay samaysay dhinaca kale xirashada maaskiga ee wejiga lagu xirto ayaa laga dhigay inay khasab tahay marka aad ku jirto gudaha meel meelaha ay dadku isugu yimaadaan sida makhaayadaha dukaamada iyo wixii la mida sidoo kale ardayda dugsiyada sare dhigta ayay khasab ku tahay inay xirtaan maaskiga marka ay fasalada ku jiraan halka kuwa dugsiyada hoose dhigtaa aysan khasab ku ahayn waxaa kaloo la yareeyey dadka guriga kugu soo booqanaya oo markii hore ay ahayd soddon qof hadda waxaa laga dhigay shan iyo toban qof oo keliya waxaa sidoo kale dowladdu ay sheegtay in qof allaale qofkii tegay meelaha lala xiriirinayo ama looga shakisan yahay kiiskan cusub in si deg deg ah ay isu baaraan soomaalidu iyaga intooda badan waxa ay ka shaqeeyaan shaqooyinka adeegyada la xidhiira sida tagaasida iyo weliba hoteelada gaarka dadka lagu karantiilo iyo goobaha caafimaadka marka siday isaga ilaalin karaan oo waa maxay talooyinka la siiyey
waa run walaal dadka soomaalida ah meelo kala duwan ayay ka shaqeeyaan qaar baa ka shaqeeya meelaha dadka karantiilka lagu hayo sida hoteelada qaar baa ka shaqeeya gaadiidka dadka lagu qaado qaar baa sidoo kale ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo meelo kaleba dadkaas oo dhan markaa ama dowladda ama meelaha ay ka shaqeeyaan ayaa siisa macluumaad ku saabsan siyaabaha ay xanuunkan uga hortegi karaan annagu marka laftigeena kajaaliyad ahaan intii aan ka gaari karno ayaan fariintan gaarsiinaa fariimaha aan hayno ama ay dowladdu noo soo gudbiso ku dhowaad lix boqol oo qof ayaa durbaba la karantiilay kuwaas oo dhammaantooda looga shakiyey inay booqdeen meelihii uu tagay ninkan laga helay cudurka covid muddo afar iyo toban cishaana ayaa la hubin doonaa badqabkooda ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
dowladda gobolka ontario ee dalka kanada ayaa ku dhawaaqday in ardayda ay fasallada waxbarashada dib ugu laaban doonaan bartamaha bishan kadib bilooyin ardaydu ay qaabka online-ka ah wax ku baranayeen gobolka ontario gaar ahaan magaalada toronto waxaa ku badan soomaalida degan wadankaasi xuseen nuur xaaji ayaa warbixintani noo haya dib ugu noqoshada fasalada waxbarashada ayaa timid kadib markii hoosu dhac weyn laga dareemay korarka kiisaska xanuunka covid ee gobolkan ontario dowladda gobolka ayaa sheegtay in go-aankan ay qaadatay kadib la tashiyo ay la samaysay saraakiisha caafimaadka ee gobolka islamarkaana ay hubinayaan badqabka ardayda I want to be clear that safety is what has and what will drive our decisions every step of the way. We will not put your child and your family at risk.
waa wasiirka waxbarashada ee gobolka ontario stephen leas maruu warbaahinta la hadlayey wuxuu tilmaamay inuu caddaynayo in badqabku uu yahay ayna noqon doonto waxa hagaya go-aanadooda iyo tallaabo walba oo ay qaadayaan isagoo intaasi ku daray inaysan halis gelin doonin badqabka caruurta iyo qoysaska laakiin waalidiinta qaar oo kuwa soomaaliduna ay ku jiraan ayaa weli muujinaya walaac ku saabsan dib ugu noqoshada dugsiyada waxbarashada maadaama weli uu jiro xanuunka safmarka ee covid waatan ayaan cumar oo ka mid ah hooyooyinka islamarkaana ka shaqeysa arrimaha bulshada communitiga madowga cudurkaas aad ay ugu dhimanayaan ka walaahi waa aad aad iyo aad ay ugu warwarsan yihin mana mana umalaynayo inay kole un ardo badan ay ku noqon doonaan ayaan cumar waxay kaloo tilmaantay in inkastoo walaacaasi uu jiro haddana waalidiinta qaar ay ku qasban yihiin in caruurtoodu ay u diraan iskuullada hooyadii iyadoo shaqaynayso cunugiina afarlata from nine oo kale to three oo kale computer ayuu ag fadhiyaa waxay noqonaya qasab inay eh, ku celiyaan ilmihii iskoolka because cunugii wax supervision ku sameynaya ama wax oo oo duruustii la caawinaya ma haysta ma maybe marka inay dhahaan i don't have a choice but cunugii inuu ku noqdo iskoolka xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolkan ontario ee n d p ayaa qaba ra'yi ka duwan kan dowladda xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbigaasi ayaa qoraal uu ka soo saaray arrinkan qayb ka mid a waxa uu ku xusay in ay doonayaan in caruurtu ay ku laabtaan iskuullada balse aysan caddayn diyaargarowga dowladda ay ku hubinayso badqabka ardayda macalimiinta iyo shaqaalaha ku laabanaya iskuullada dhanka kale dowladda gobolka ayaa laga yaabaa inay joojiso rajo ahayd in ardayda xilliga fasaxa ee bartamaha bisha dambe ee maaj ay isku imaan karaan si ay uga soo baxaan gurijoogga cabdifataax xasan axmed sate oo ka mid ah qabanqaabiyaasha barnaamijyada caruurta ee bisha maaj ayaa xusay in ay midaasi aada u saameyn doonto sanadkii lasoo dhaafo dhan maaragtay waa guryaha ay ku jireen barnaamijyo fiican oo isboorti a ma helin oo ma soo bixin oo waxaway cudurkii jiray dartiis haddii ay joojiyaan marka aad bay maaragtay saameyn weyn noogu yeelanaysaa oo oo dhalinyarada yaryarada is arki lahayd wada ciyaari lahayd oo fanka qaadan lahayd oo traininga qaadan lahayd oo xoogaa maaragtay wixii cusuusin iyo u noqon lahayd iyo fankaas ayaa meesha ka baxayo dib u furista dugsiyada waxbarashada ayaa in muddaha dib u dhac ku imaanaya kadib talooyin ay soo jeedinayeen saraakiisha caafimaadka oo ku saabsan faafista xanuunka covid xuseen nuur xaaji v o a toronto
mid ka mid a gabdhaha ku nool caasimadda soomaaliya ayaa waxaa magaalada muqdisho ay ka furtay xarun lagu daryeelo oo wax lagu baro ubadka derbijiifka waxaana durbadiiba hadda ku sugan goobtaasi oo ka faa'iidaysta in ka badan lixdan caruura oo horay ay dhibaato ugu haysay magaalada muqdisho sida warbixintan uu noogu soo diray wariyaheena v o a cabdicasiis barrow
waa galab cadceedu ay godka baallaha gelisay waxa ay qabaan dareen ka beddelaan kii xilliyadan oo kale ay wajahi jireen maalmo ka hor caawa iyo habeenada xiga kama walwali doonaan halka ay seexan lahaayeen iyo waxay cuni lahaayeen toona oo waa loo sii diyaariyey taasi beddelkeedana waxay farxadda iyo sheekada kula qaadanayaan farxadda xarunta hadda lagu xanaaneeyo oo ku taalla muqdisho siraad maxamed nuur oo daryeel u fidisay lixdankan caruurta ah ee darbajiifka ku ahaa caasimadda soomaaliya nambar afar aan deganaa jiray nambar afar sida aan wada ognahay waxaa ku taala buundo ay ilmaha ilmuhu jiiftaan meeshaasaan ku arki jiray ayagu eeyo la jiifo marka ilaahay amarkiis hooyanimo ka sakow ani waa iska jecelaha ilmaha inaan la sheekaystoon su-aalo weydiiyoon iska dhex galo marka alxamdulilah way dareemeen inaan qof u dhaganugul oo rabto informationkooda ana waa isoo dhaweeyeen
hadda cadceeddii way libdhatay waxaana aniga iyo dhowr qof oo kale oo marti ah iyo macallimiinta qaar ee ubadkan waxbara iyo ilmahaba aan saf ugu jirnaa salaada maqhrib waxa ayna tujinaya mid ka mida carruurta halkan daryeelka ku haysta sheekh maxamuud mukhtaar xasan oo ka mida culimmada soomaaliyeed ee galabta u yimid halkan sidii uu wakhti ula qaadan lahaa ubadkan ayaa waxa uu v o a soomaali u sheegay in loo baahan yahay in ubadkan ku dayacan magaalada muqdisho la siiyo daryeel gooni ah waxay diintu tirtirsiisay ama ay ammaantay ama ay maxaanku dhahdaa ku baaqday in la daryeelo carruurta laga bilaabo doorashada hooyadiis ama aabihiis marka caloosha galo marka la nuujinayo marka uu maxaanku dhahdaa toddoba jir gaaro salaadii la amro tarbiyadii marka intaasoo dhan ilaa uu qofka uu ka noqdo qof weyn diinta kama harin oo tallaabo tallaabo ayay ula socotaa marka saas darteed waxaa la gudboon dadka soomaalida ah in xarumaha lagu daryeelo carruurta ay qayb ka noqdaan hawshan ay sidaad duur dusha u ridatay waxa ay mas-uuliyad dareensiisay qaar ka mida shacabka ku nool muqdisho kuwaasoo intii awood u lihiba ay maalmaha qaar wakhtigooda in ka mid ah ay carruurtan geliya wax dheefna ugu dara sida uu inoo sheegay sharmaake maxamuud jaamac oo aan xaruntan kula kulannay bulsho soomaaliyeed mas-uuliyad dowladdu ay lahayd shacabku u wada lahaa cimaamo soomaaliyeed ee u istaagtay isku xilqaantay inay u damqatay caruurtaas derbiyada ku dhibaataysan dhibka iyo dhaxanta iyo gaajada iyo dayacaba dugaalka u ah wehelkan oo inay damiirkeeda uu siin waayey iyadoo isxilqaantay xarun ay dhistay dhaqaalaheeda iyo xoogeedii maalkeediiba ay ku bixisay islamarkaasna caruurihii ay keentay oo ay tahay xarun hadda caruurtii lagu dhaqan celiyo waxna lagu baro
si ubadkan ay daryeel wacan u helaan darteed siraad maxamed nuur waxa ay dhistay dhul ay hooyadeed lahayd boosas kale oo ku dhegganna way u iibisay si deegaan wacan ay ugu noolaadaan inta badan wakhtigeedana waa ay gelisaa maalin walba hase ahaatee waxay hawshan mudan tahay in soomaalida ay garab ku siiyaan hooyaday waxaan u sheegay fikirkayga inaan rabo inaan maxay ay to dhiso iskool weyn oo aan ilmaha soomaaliyeed iyo darbiyada jiifa aan ku xanaaneeyo maashaa allah waa ila qaaday dhismahan hadda qayb anaa maxay tood iska lahay qayb hooyadayaa iska lahayd qayb oo saddexaadna waa gadanay nin haddaba dariskeena ah oo maxay tood qayb kale xitaa wadahadal ay noogu socoto aan ka gadanay magaalada muqdisho waxaa ku sugan ubad badan oo aan daryeel wacan ku haysan kuwaas oo derbijiif uu ka dhigay waayaha adag ee nolosha in badan oo ka mid ahna waxa ay barteen daraagis cawaaqib xumo ku ridi kara mustaqbalkooda haddii aanan hadda dib looga dhaqan celin cabdicasiis barrow v o a muqdisho markanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaara cabdixaafid cawil ismaaciil oo london jooga
barnaamijkeenna amuuraha islaamka waxaanu dhegaystayaal haddii ilaahay raalli ka noqdo ku eegaynaa xidhay nooc ma ah ayay wada yeelan karaan washington iyo cankara arrimaha ugu waaweyn ee la filayo in labada dhinac isla qaadaa dhigaan waxaa ka mid a muranka turkiga iyo griiga ee bariga badda mediterranean-ka qubrus iyo colaadii azerbajaan iyo armeniya suuriya iyo libiya ayaa noqon kara meelo ay ku kala aragti duwanaan karaan labada dhinac haddaba xidhiid nooce ah ayaa la filayaa inay cankara iyo washington yeeshaan su-aashaasi ayaan weydiiyey dor xasan albasri oo jaamacadda axqaafa ku taala dalka yemen wax ka dhiga haystana shahaadada xidhiirka dawliga iyo diblomaasiyadda waxaan qiyaasayaa in turkidu markaan ay isgaabin doonaan oo ay la soo bixi doonaan siyaasad diblomaasiyad dabacsan oo ay meelo badan ku maareynayaan kuna xalinayaan khilaafkii bacnaa ay kala dhexeeyey maamulka maraykanka labada la taliye ee maraykanka iyo turkida madaxda ka talisa ibraahim iyo jeeg oo qadka ka wada hadlay qodobadii ay ka wada hadleen meelaha qaarna way isaga soo dhowaadeen meelaha qaarna waxaa muuqata in ay weli khilaafku u jiro waxaa laisku hayo waxaa ugu weyn saaruuqa loo yaqaano s afar boqol oo ay turkidu xili hore kasoo iibsatay ruushka qoraal labada dhinac ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay ku heshiiyeen inay yeeshaan xidhiidh dhow waxyaabihii ay dowladda donald trump iyo turkigu isku seegeen waxaa ugu weynaa gantaalihii s afar boqol ee turkigu ka iibsaday ruushka iyadoo washingtonna hakisay diyaaradihii ay kula heshiiyeen inay turkiga ka iibiyaan ee f iyo weliba jabhadda y p g maamulka cusub ee maraykanka iyo cankara sidee ayay haddaba isaga fahmi karaan arrimahaasi su-aashaasi waxaan weydiiyey cabdiraxmaan xadaana oo ah falanqeeyo degan magaalada london waa horna cabdixaafid horta n khilaafku wuxun buu ka abuurmay uun hubkaa uu waxa weeyaan ka iibinayay ruushku turkiga loo yaqaano s afar boqol marka haddiiba waxa weeyaan turkiga loo daayo inuu yahay labaatanka dowladood ee dhaqaalaha dee ugu sarreeya marka loo daayo inuu nato uu ka mid yahay oo maraykanku labada arrimoodba uu ku tixgelinayo turkiga iyo inuu sanadihii ugu dambeeyey siyaasadiisa iyo arrimihiisa dabadaba uu aada u wanaagsan tahay haddana turkigu wuxuu iskaga iibin karaa inuu yidhaahdo waxa weeyaan waxaan idinku bedelayaa waxa weya inaan wax kale idinkaga iibsado ama uu dib waxa weeyaan u dhigo inuu ka qaato ruushka marka arrimo fara badan ayuu markaasi sameyn karaa turkigu oo wadahadal ku iman karaa taasana laga yaaba inuu kaga guuleysto in waxa weeyaan cuunaqabateyn kale uu ku sameeyo maraykanku dhowaan ayay ahayd markii uu maraykanku ugu baaqay in turkiga iyo ruushku ka baxaan liibiya in badan ayay cankara ku celcelisay inay sharci ku joogto dalkaasi oo ay marti u tahay dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay erdogan haddaba ma ka soo degi doonaa halkaasi oo ma laga yaabaa inuu ciidamadiisa kala baxo liibiya waa kan mar kale cabdiraxmaan xadana bixitaanka turkiga uu ka baxayo liibiya wuxuunbay ku imanaysaa un arrimo fara badan oo ay ka mid tahay gaasta ku jirta badda dhexe yurub iyo ay wadaagayaan iyo israel in laga qeybgeliyo turkiga waayo hungoogii aan ku hungoobeen inay shidaalka iyo gaasta ay ka qayb galaan ayaa ugu wacnaa inuu liibiyo awood ku yeesho iyo istaraatiijiyadiisa xagga liibiya oo dayada lafteedu intuu bilaabo haddana iyadoon dhammaystirnayn inuu ka baxo marnaba ma yeelayo turkigu marka waxay ku imanaysaa horta in gaastaa laga wada hadlo oo gaar ahaan yurubtu ay wax badan u ogolaadaan turkiga iyo in liibiya laga heshiiyo oo ninkan ay isku dhaceen ee xaftar hawada uu ka baxo oo markaasi dowlad dhammaystiran la keeno marka labada arrimood haddii turkigu uu ka dhaadhiciyo maraykanka waxaan aaminsanahay in waxa weeyaan laga yaabo inuu maraykanku dabco meesha ay u badan tahay in la isla mari waayo oo turkiga iyo maraykanku ay iska maandhaafsiisanaan doonaan ayaa laga baqayaa inay tahay jabhadda y b g oo ay koox cankara u aragto inay tahay ka farcantay jabhadda kale ee p k k oo dagaal kula jirtay turkiga ilaa iyo sanadkii kii iyo ninka wadaadka ah ee maraykanka degan asal ahaana turkiga ah oo ay cankara ku eedeynayso inuu ka dambeeyey inqilaabkii dhicisoobay ee turkiga intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa isku soo dubariday oo idinla socodsiinayey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka umuuraha islaamka
Dadka waa igu diibay, dhaqanaa la imaaday. Dadka waa igu heestaasi ayaa dhegaystayaal u dambaysa idaacaddeedii aroornimo ee saaka iyo caalamka oo aad kala socoteen v o a oo idinkaga imanaysa washington barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuuka iyo ibraahim daandure tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo ku dhacaa. Misawaanka turka, dabka maan ku dhacaa.